galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa washington waa galabnimo arbaco ah oo sagaal ay tahay bisha agoosto sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo waxaana idaacadda galabtii wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o e da waxaa ka mid a qarax ka dhacay shabeellaha hoose oo ay dad rayid ah ku dhinteen
deegaanka daraw amase beledul amiin gaari xaasi oo marayay ayay waxay la beegsadeen qarax qaraxaasina waxaa ku geeriyoodeen dad shacaba oo meeshaas safarkaas ku kala jiray u kala gooshayay magaalooyinka amase degmada marka iyo degmada qoryooley waxaana ku geeriyoodeen ugu yaraan lix qofood dhaawacna wuu ka badanyahay intaasi oo ilaa labaiyo toban qofood ayaa hadda la xaqiijiyey
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan waraysi aan la yeelannay mid ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed waxaan rabaa in ay fahmaan hal shay haddii ay wax damcaan oo maya lagu yidhaahdo mase nin si xun ula dhaqmo yaanan u qaadanin mayada si qaldan ee ha u qaataan inay tahay fursad oo ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey ay ay ku heli karaan runtii horumar
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka ugu yaraan lix qof ayaa dhimatay labaiyo toban kaleetana way ku dhaawacmeen kadib markii baabuur ay la socdeen dadkaasi uu qarax qabsaday gobolka shabeellaha hoose weerarkan oo ka dhacay subaxnimadii arbacada maantee ta sida v o eda u xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim waa maxamed ibraahim barre ayaa waxa uu yimid baabuurkii dadkaasi ay saarnaayeen markii uu qarax qabsaday inta u dhexaysa magaalooyinka marka iyo qoryooley dadka saarnaa baabuurkaas ayaa la sheegay inay dhammaantoodba ahaayeen dad rayida gobolka shabeellaha hoose ayaa ka mid a gobolada ay ka howlgalaan kooxda al-shabaab oo sheegata qaraxyada ka dhaca gobolkaasi iyo deegaano kaleeto oo dhaca koonfurta soomaaliya koob iyo afartan qof oo muhaajiriina ayaa ku geeriyooday markab kula qallimay asbuucan badda mediterraneanka wakaaladda wararka ee azna ayaa sheegtay iyadoo soo xiganaysa dadkii ka badbaaday markabkaasi qalibmay ugu yaraan afar qof ayaa waxay ka badbaadeen qalibkaasi markabka waxa ayna sheegeen in kooxaha gurmadka markii ay la kulmeen ay saarnaayeen doon taasi oo afartan iyo shan qof waday saddexna ay caruur ahaayeen dadka saaran doontaasi waxaa dadka ka badbaaday doontaasi ay ka kala yimaadeen ay kala ahaayeen aan raadi ugu horreyntii saddex rag ah iyo laba dumar ah oo ka kala yimid waddamada ivory coast iyo guinea waxaana soo badbaadiyay dadkaasi markab isagu ka mida maraakiibta badda wareega oo ku wareejiyey markii dambeetana kooxaha gurmadka ee xeebaha ma aysan cadeynin haddii warka gadoonka amaba qalibka markabkani uu saameyn la leeyahay laba markaboo hore oo isla toddobaadkii hore axaddii lasoo wariyey in ay dad ka badan soddon qof lagu waayay markii ay qalabmeen kooxaha gurmadka ilaalada xeebaha ayaa sheegay inay heleen konton iyo toddoba qof oo ka badbaaday maraakiibtaasi sidoo kaleetana laba meeda ay soo saareen waxaanay sheegeen in dadkii ka badbaaday doomahaasi ay la socdeen qaarkood ay kasoo sharaacdeen xeebaha dalalkii ay ka yimaadeen khamiistii islamarkaasina ay doontoodu qallibantay laba beri gudahood saraakiisha dabdamiska ayaa sheegay in sagaal meyd ah ay soo saareen baabuur dab xoogan guri dab xoogan uu ka kacay gurigaasi oo guryaha fasaxa loo tago bariga faransiiska halkaasuu koob iyo toban qofna la la'yahay ilaa iyo haatan dabkan ayaa subaxnimadii arbacada maanta ta ka kacay magaalada wetisham maamulka magaaladaasina waxa ay sheegeen in guri guryaha cariishta ka samaysan ah oo ay kireystaan urada dadka caawiya naafada ah iyo dadka kaleeta ee doonaya fasaxyadooda inay ku nastaan ay keentay inuu dabka kaco halkaasi dadka deegaanka ayaa sheegay in la la'yahay ku dhowaad toban qof in ka badan oo waaweyn oo qaarkood dadkaasi ay yihiin dad shaqaale ka ahaa goobtaasi iyo dad naafa ah oo u tegay deegaankaasi inay ku dalxiisaan oo ay joogaan christopher marot oo ah xogayaha guud ee degmada huntrain ayaa waxaa warfidiyeenadu u sheega isbuucan horaantiisii waa horaantii arbacada maanta taa inaysan u badnayn in koob iyo tobanka qof la la-yahay ay badbaadeen amaba dabkaasi laga soo saari karo rajadeeda toddobiyo toban qof ayaa lasoo saaray iyadoo sidoo kaleetana hal qof oo xaalad daran qaba loo gudbiyey isbitaalka qaramada midoobey ayaa sheegtay goor dambe oo talaadadii shalayto ah in dowladda suuriya ay heshiis la gashay ku salaysan isticmaalka xadka turkiga ee dhinaca waqooyi galbeed ee suuriya xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa waxa uu soo dhoweeyey isfahamkii shalay ay gaareen qaramada midoobey iyo dowladda suuriya ee ku aadan sii wadida isticmaalka lixda bilood ee soo socda ee xadka baab alxaawa si markaasi loo gaarsiiye gargaarada bini'aadanimo oo nafaqada iyo nafbadbaadinta ay isugu jirto dadka loogu talagalay ee malaayiinta ay u baahan ee jooga galbeedka suuriya sida uu yiri afhayeenka qaramada midoobe farxaan xaaq islamarkaasina war ay soo saarta qaramada midoobe ku sheegay sagaal sano oo lasoo dhaafay ayaa isticmaalka xadkaasi deegaanka lagu magacaabo baab alxaawa waxaa lagu ogolaaday qaraar golaha amniga ee qaramada midoobey ay qayb ka ahayd kaasi oo meesha ka saaray baahidii ogolaanshiyaha ee dowladda suuriya ee keliya bishii luulyo ruushka oo doonayay inuu si tartiib tartiiba u xiro howlgalka gargaarka xuduudda ee qaramada midoobey ayaa diiday cusboonaysiinta furitaanka xadkaasi warkii dunidana waa naga intaa halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay intiina nagala socota bariga afrika aan ku bilowna ee mas-uuliyiinta gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay inay dhinteen ugu yaraan lix qof oo ay ku jiraan dumar iyo caruur kadib markii baabuurkii ay saarnaayeen qarax lala beegsaday dadkaasi ayaa ahaa dad rayid ah weerarkan saaka dhacay waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh
qaraxa asiibay gaariga dadka shacabka ay saarnaayeen wuxuu ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada shalaambood iyo danow oo magaalada marka hoos yimaada wuxuuna ahaa gaari nooca bielka oo barqanimadii saake ka ambabaxay magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose kuna sii jeeday degmada qoryooley inta la xaqiijiyey lix ruux ayaa ku geeriyootay qaraxa in ka badan toban kalena dhaawac ayaa kasoo gaaray dadkii saarnaa gaariga qaraxa uu haleelay sida uu v o a u sheegay gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare wuxuu sidoo kale gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose xusay in qaraxaasi ay ka dambeeyaan kooxda al-shabaab inaa ilah inaa ilay raajicuun ilaaha u naxariisto intii ku geeriyootay qarax aada iyo aada u weyn oo waxashnimoa oo nabadiidku ay la beegsadeen dad shacab ah oo maras ah oo u kala safraya magaalooyinka marka iyo qoryooley ayay maanta kula beegsadeen deegaan u dhexeeya magaalada shalambood iyo deegaanka danow amase beledul amiin inta u dhexayso gawaari gaari xaasi oo marayay ay waxay la beegsadeen qarax qaraxaasina waxaa ku geeriyoodeen dad shacab ah oo meeshaas safarkaas ku kala jiray u kala gooshayay magaalooyinka amase degmada marka iyo degmada qoryooley waxaana ku geeriyoodeen ugu yaraan lix qofood dhaawacna wuu ka badan yahay intaasi oo ilaa labaiyo toban qofood ayaa hadda la xaqiijiyey ilaaha u naxariista intii dhimatay inta dhaawacana ilaaha u booga dhayo caafimaad deg degan ilaaha siiyo waa garta marka dad ku dhaawacmay halkee la geeyey dadkii waa lasoo qaaday goobaha caafimaadka ee magaalada shalambood iyo degmada marka magaalada caasimada ee gobolka shabeellada hoose ayaa la keenay gargaar degdega ayaa hadda loo fidinayaa wixii intaas ka batana waxaan rajeyneynaa insha allah in lasoo gaarsiiyo magaalada caasimada sida ugu dhaqsaa badan ay kusoo gaartaasaan rajeyneynaa xilligan maxaa keenay in shabaabka ay dadka shacabka beegsadaan waa dad sii dabargo-aya oo dagaalka ku socda dhan kastana uga socda dhanka dowladda uga socda taas darteeda ay waxay doonayaan inay dadka shacabka dhibaato iyo xanuun ay gaarsiiyaan balse waxaan taas caddaynaynaa inay tahay mid dadka sii kicinaysa kuna kicinaysa nabadiidka iyo dhibaatada ay dadka ku hayaan horeyna ayagu u ogaa ayaa haddana midaani markay dhacdo ay dadkii shacabkaa sii kici doonaan waxaana annaga diyaar u nahay shacabka gobolka shabeellada hoose aan ugu horeyn maamulkeena heer gobol iyo heer degmaba inaan nabaddiidkaas aan iska dulqaadno eeryada cadowgana waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed ee deegaanadaas kusugan ha kacaan hana ka dhiidhiyaan colaada maanta iyo dhibaatadaasi ay ku hayaan nimankaas nabaddiidka ay ugu horeyso beegsiga ay ku hayaan dadka shacabka maalin walbana ay dadka shacabka dhibaatada u geysanayaan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
weli waxaad dhegaysanaysaan washington hay-adda cuntada adduunka w f b ayaa talaadadii shalayto sheegtay inay bilowday qaybinta cunto gargaara oo laga sameynayo gobolka tigreya ee dagaaladu ay aafeeyeen ethoobiya iyada oo la tijaabinayo tallaabooyin cusub oo lagula soconaya xaaladaha warbixintan oo ay qortay wakaalada wararka e f b waxaa inoo soo koobaya jamaal axmed cusmaan w f b iyo hay-adda u s aid ee gargaarka maraykanka ayaa bishii juun hakiyey raashiinka ay siin jireen dalka labaad ee ugu dadka badan afrika kadib markii ay ogaadeen in gargaarka aysan gaarin dadka u baahan taasoo sare u qaadaysa cabsida laga qabo in malaayiin etoobiyaan ah ay la kulmaan xaalad nolol xumo ah talaadadii hay-adda cunnada qaramada midoobey ayaa sheegtay inay bilowday qaybinta shan iyo toban kilogaraam oo qamadi ah oo la siinayo in ka badan boqol kun oo qof taas oo qayb ka mashruuc tijaabo ah oo hor leh oo lagu kormeerayo dadka inuu gargaarkaasi gaaray kow soddonkii luuliyo barnaamijka cunnada adduunka w f b ayaa bilaabay tijaabinta iyo xaqiijinta la socoshada iyo tallaabooyin lagu gaarsiinayo gargaarka cunnada afar degmo oo tigrey ku yaala sida lagu sheegay fariin loo diray wakaalada wararka a f p tallaabooyinka cusub waxaa ka mid ah dabagalka raashinka gargaarka iyo diiwaangelin dijital ah oo lagu sameynayo dadka qaadanaya gargaarka si looga hortago in gargaarka uu ku dhaco gacmo qaldan malaayiin etoobiyaan ah ayaa soo wajahday cunno yari baahsan kadib dagaal xooggan oo laba sano lasoo dhaafay ka socday tigrey iyadoo sidoo kale abaar xooggan ay ku dhufatay dalalka soomaaliya iyo qaybo ka mid a kenya afhayeen u hadlay hay-adda u s aid oo ah hay-adda ugu weyn ee dowladda maraykanka u qaabilsan gargaarka caalamiga ah ayaa wakaalada wararka f b u sheegay in gargaarka cunnada maraykanka ee etoobiya weli hakad uu ku jiro waxaa naga go-an in sida ugu dhaqsiyaha badan dib u bilowno gargaarka cunnada marka aan ku kalsanaano in gargaarkayagu uu gaarayo buu yidhi kuwa u nugul ee loogu talagalay gobolka maxaarada ee dariska laah tigrey ayaa sidoo kale toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa ka dhacay iska horimaadyo u dhexeeya maleeshiya deegaanka iyo ciidamada qaranka kuwaas oo saameeyey howlihii bini-aadamnimo ee halkaasi ka socday sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o w f b waxa ay kaloo qorsheynaysaa inay bilowdo diiwaangelinta kuwa nugul ee ku dhaqan gobolada amxaarada canfarta iyo soomaalida iyo sidoo kale qaybo ka mid ah gobolka tigrey sida ugu dhaqsiyaha badan sida ay hay-addu sheegtay rabshadaha gobolka amxaarada ee kordhay ayaa waxa ay sababeen in xukuumadda ra-iisul wasaare abiy axmed ay ku dhawaaqdo lix bilood oo xaalad deg deg ah
warbixintii ay qorta wakaalada wararka e f b oo uu soo jeedinayay jamaal axmed cusmaan ayay taasi ahayd halkaas kala socoteenna waa washington kadib banaanbaxyo qalalaasa wato oo bilihii lasoo dhaafay ka dhacaya dalka kenya ayaa dowladda wadankaasi iyo mucaaradkuba ay qaadeen dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeeda oo ay isku dayayaan inay isaga soo dhowaadaan mowqifyadii ay kala joogeen warbixin amuurtaasi ku saabsan ay qortay wakaalada wararka e f b waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac dowladda kenya iyo mucaaridka dalkaasi ayaa maanta bilaabay wadahadallo cusub oo ku aadan xalinta muranka siyaasadeed ee qadhaadhe u dhexeeyey waxaana wadaxaajoodkani imanaya kadib isu soo baxyo rabshada lahaa oo laga samaynayey kororhka maciishadda islamarkaana lagu baaqayay dib u habayn doorashada wakaaladda wararka faransiiska e f b ayaa sheegtay in wadahadalladan ay ka qabsoomayaan bamas oo ah gooba loo dalxiis tago oo ku taalla dalkaasi kenya halkaasi oo sidoo kale ah goobtii lagu shaaciyey natiijadii codaynta ee sida aadkaa loogu hirdamay sannad ka hor maantaoo kale waxaana wadahadalladaasi yeelan doona toban xubnood oo ah guddi isku dhafa balse lama cayimin muddada ay soconayaan wadahadalladu iyo weliba qodobada laga wada xaajoonayo raila odinga oo ah hogaamiyaha isbahaysiga mucaaridka dalkaasi ee asmiyo lamoja ayaa sheegay inay doonayaan in laga wada hadlo miciishadda oo qaaliyowday iyo sidoo kale dib u habayn hannaanka doorashada kadib markii uu ku guuldaraystay markii shanaad ee ujaga madaxtinimada u tartamo iyadoo uu la baratamay william ruto waxaana uu sheegtay in guushiisa laga khiyaameeyey iyadoo ay sidaasi tahay ayaa ajando hore oo qabyo qoraal ah aan lagu darin dhibaatada dhaqaalaha iyo cashuuro la kordhiyey ee bishii julaay oo ka cadhaysiiyey dadka reer kenya ee la daala dhacaya korarhka qiimaha badeecadaha asaasiga ah ee ka midka yihiin shidaalka iyo cuntadu raila odinga ayaa qorsheeyey toban maalmood oo isu soo baxya tan iyo bishii marj kuwaasoo badankoogu khasaare lahaayeen islamarkaana xilliyada qaar dheliyey isku dhacyo booliiska ah oo khasaare keenay iyagoo dalbanayay in la baaro doorashadii sannadkii hore ee uu madaxweynaha ku noqday william ruto ugu yaraana labaatan qof ayaana ku dhintay isudhacyadaasi sida ay sheegeen tirooyinka rasmigaa inkastoo qolyaha u ololeeya xuquuqda aadamuhu ay tirada intaasi ka badinayaan cabdi xakiim maxamuud shirwac ayaa warbixintaasi ee qortay af b inuu soo koobaya halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa washington markana waxa aad ku soo dhowaataan xubintii madasha haweenka oo maanta oo kaleeto arbaca ah aad dhegaysataan kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan barnaamijkeenna waxaa marti noogu ah doctor sacdiye siyaad oo ah maamulaha macadka hana academy oo ah macad bixiya koorsooyinka waxbarashada iyo xirfadaha kaleeta ee horumarneed doctor sacdiye ayaa sidoo kaleeta ah aasaasaha macadka sayniska iyo teknolojiyadda farsamada iyo xisaabta oo loo soo gaabiyo stem ugu horeyntiina waxa ay ka waramaysaa taariikhdeeda taariikhdeeda runtii waxaan haddaan kaaga bilaabo dhinacaygii wuxuu ka bilowday runtii anigoo xero barakac ah aan ku jiro waayo sidaad og tahay markaa waddankaaga joogta qaxooti ma ahaan karin laakiin dagaalada sukeeya markii ay dhacayn waxaan xasuustaa runtii dhaawaca iigu weyn ma ahayn dagaalo keliya waxay ahayd waxbarasho la-aan ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryey aan ka duceey aan ku duceystay in uu isiiyo fursad aan wax ku barto anigoo ka bilaabayo aasaasiga waxbarasho ilaa iyo heer jaamacadeed oo b h d ga ah waayahay maxaa kuu muuqday markaasi ood u jecleed inaad wax barato adigoo gabara gabdhaha dabcan soomaaliya ama soomaalidaba marka guud ahaan la fiiriya gabdhaha inay wax bartaan ama wax la baro way iska adag tahay maxaa kuu muuqday markaasi ood u jecleed inaad wax barato
runtii waxaa ii muuqday waktigaas xilli adaga ahayd waa kii oo dhan uu dagaaladii sukeeye socday labadii sano oo waddankaas waxaan ka bixi weynay qaxitaan waxbarasho la-aan dhibaato iyo culeys waxaan aaminsanahay haddii aan wax barto in aan nafteyda iyo eheladeeda iyo dadka aan ka dhashtay iyo mujtamaca dhan oo guud oo soomaaliyeed in aan wax kusoo saa'idin karo waayo qof asaga indhihiisa u furan yahay wax bartay aqoon leh ayaa naftiisana wax u qabto dadkiisana wax u qabto waddankii horumarin karo soo muhiimadda aniga ee ii lahayd waxbarasho waxaan u arkayay runtii furihii nolosha furihii xorriyadda furihii horumarka iyo waxqabsiga waayahay hadda waxaad ka tirsan tahay macadka teknolojiyadda ee soomaalida ee steam bal waxaad iga warantaa howshan sida aad ku bilowday
hoosha waxaan ku bilaabay waxay ahayd runtii labada kun iyo kow iyo tobankii markuu ilaahay subxaana watacaala ii aqbalay ducadii aan ducaystay oo aan runtii waddanka denmark baan qaxooti ahaan ku tegay oo aan ka bilaabay galaaska sagaacad ilaa iyo collegekii aan ku dhigtay dabadeed waxaan tegay waddanka ingiriiska oo aan kusoo qaatay shanteedii shahaado oo laba master iyo ilaa iyo b h d gayga waddankaas baan kusoo qaatay iyo shahaadooyinkaygii kale oo jaamacadeed labada kun iyo kow iyo tobankii markii aan dhameeyey sanadkii ugu horreeyey b h d gaygii ayaan dib ugu soo laabtay waddankii waxaan ogaaday runtii inay jirto dulduleelo badan waxaa ka mid ahaa tababarada oo loo suubiyo dadka aqoon-yahaniinta ah oo professional developmentiga loogu yeero afka qalaad iyo xirfadaha gacmaha sida tivet oo kale technical and vocational education training stem oo u taagan tahay stem sida loo yaqaanaba ay u taagan tahay science technology engineering iyo mathematics iyo shaqo abuur iyo entrepreneurship opportunityyaal inayna jirin waddanka ayaa iisoo baxday waayahay marka yaa ka faa'iidaysta howshan aad qabatid ee gudaha soomaaliya aad haatan ugu noqotay runtii way isku dhex jiraan macadka hore kamaana bilaabin labada kun iyo ko iyo tobankii ilaa iyo afariyo tobanka oo macadka hanow academy aan ku horumaray oo aan rajiis gareeyey dabadeed dhammaadkii lixiyo tobankii toddobiyo tobankiina somaali stem society ayaan u caga taagay runtii dad kala duwan baa ka faa'iidaystaan ay ka mid yihiin macalimiin laakiin xooga waxaan saaraa gabdhaha hadday ahaan lahayd in capacitygooda la dhiso oo xirfadahoodii mase shaqo ha ahaato mase ha ahaato fieldigan stem loo yaqaano mase xirfadaha gacmaha in general marka runtii gabdho badan baa ka faa'iidaysteen haddana waxaan u bogaadinayaa gabdho badan inaan runtii fursado badan oo kala duwan aan aan u hayno waayahay gabdhaha ka faa'iidaysta waa tiro intee la eg mase jirtaa inaad gabdhaha si tabarucaada wax ku barto mase waa hab dhaqaale looga qaadayo iskuullada la mid ah runtii stem sisters initiative kan loo aan ugu magac darnay wax dhaqaale ah gabdhaha lagama qaadayo waa initiative runtii annaga aan maalgelinay shaksiyan kuna maalgelinay runtii in aan tababaro iyo platform ay gabdhihii uga faa'iidaystaan hadday naqanayso codin mase mentoring mase tababaro mase fursado scholarshipyo oo waddanka dibaddiisa ah ay ku heli lahaayeen hadda beri dhexdaas waxaan aan wadnay workshop aan ugu talagalnay dadka jaamacadaha ka baxeen aad waxaa uga faa'iidaysta oo u yimaada gabdhihii stem sisters initiative ka tirsanaayeen oo loogu talagalay runtii dadka rabaan inay masters degree ku qaataan maadooyin kala duwan waddanka europe gabdhahaas runtii wax weyn bay kasoo faa'iideen safiiradda u fadhido yurub soomaaliya ayay la kulmeen iyo dad kaloo aqoon-yahaniin ah oo u sharxaayeen fursadda ay haystaan waa tahay marka marka gabdhaha waxa waaye fursado way haystaan laakiin waxay u baahan yihiin hooy ay isugu yimaadaan iyo dad runtii u noqdo horyaal encourage gareeyo garabkoodana galo dad badan waxay isweydiin karaan waxa kugu dhaliyay inaad soomaaliya ku noqoto oo aad macadkan furto oo aad gabdhaha isku daydo inaad soo kobciso garaadkooda ama aqoontooda maxaad ku jawaabi lahayd runtii gabdhaha waa aasaasiga ummaddeena meel kasta ay joogaan waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa gabdhahana qurbaha jooga waa la ogyahay waxtarka ay ummaddeena soomaaliyeed ay u yeeshteen markii dagaaladii sukeeye dhaceen runtii reeraha reeraha ugu wanaagsanaayeen waxay ahaayeen reerkii gabari u maqan tahay runtii ma ahan inaan ku faaninayo laakiin waa wax xaqiiqo ah oo hore u dhaceen tan kale haddaad eegtid waxaa jirto mis qaldan oo ah gabar kasta oo wax barato waxaa ka dambayso jiko inay gasho nacam hooyaan nahay waa qasabay nagu tahay in aan jiko galno oo carruurteenna iyo sowjkeenniiba aan cunno u karino annagana aan cunno karsanno soo ceeb ma ahan taa laakiin mid kaleetod inay fahamsan yihiina loo baahan yahay ummadda ay tahay gabar inay wax baran karto shaqaysan karto ummaddeedana wax ay u tari karto marka waxa aniga shaksi ahaan igu dhaliya waxay ahayd runtii anigoo runtii ii shooday albaabo badan oo iiga xirmeen kuna han weynaa sidii aan aniga keliya ma ahan culeyska inaan ka baxo laakiin gabdhaha kayrkayga ah iyo gabdho aniga iga sii fursad yar sida aan ku caawin lahaa anoo maanta connectiona leh ayaa ciil iyo ma arkinoo culeysyo badan aan arkaa bal ka warna gabadha iga fursada yar leh marka simber waxaan ka fikiraa qofka aniga iga sii liito sidii aan u gaarsiin lahaa meeshaan joogo mase kasii fogo waayahay markaad hadda fiiriso soomaaliya oo burbur uu ka dhacay dhaqankii meelo badan soomaaliya ama soomaalidaba oo gabdhaha inaan wax la barin ama awood la siinin ah sidee ayay waxaasoo dhan oo laisku daro caqabada ah ay saameyn ugu leeyihiin in gabdhaha ay soo baxaan oo ay wax noqdaan oo wax bartaan
runtii caqabado waaweyn oo adag waan aragnay hadda waxaa jirto mashruucyo aan runtii aan ka wadno oo u s a ka ay leeyihiin oo bar amba bara la yiraahdo waxaa loogu talagalay runtii in lagu kobciyo aqoonta dadka caruurta out of school oo drop out school children loo yaqaano markii aan shaqo gelayno runtii gabdhaha way ku yaraayeen macalimiinta ah anigana target waxaan watay ah boqolkiiba konton gaarsi boqolkiiba soddon bay ahayd laakiin waxaan haminayay shaqadii la iga rabay ka badan inaan suubino runtii waan isku daynay wasaaradda waxbarashada ee hirshabeel aaday ugu mahadsan yihiin aad bay noola shaqeeyeen dhinaca oo gabdhaha in aan shaqo siino oo ay gabdho macalimiina ay kusoo baxaan sababta aan runtii ugu adkaynayo wax kale ma aynan ahayn sababtoo ah waxa waaye haddii gabaray rabto inay wax barato waxay eegaysaa yaa macalim u ah yaa caawiye yaa horteed wax bartay oo wax qabsaday marka haddii aanan haysanin dad horyaal noo ah oo gabdho ah oo wax qabteen aad bay niyadda uga jabaayeen gabdhaha kaleetadoo yaryar oo noo soo baxayo waaya maxay tahay fariinta u diraysid gabdhaha yaryar ee soomaaliya haatan jooga ee mustaqbalka rabo ama mustaqbal inay hiigsadaan ay tahay
waxaan rabaa in ay fahmaan hal shay haddii ay wax damcaan oo maya lagu yiraahdo mase nin si xun ula dhaqmo yaanan u qaadanin mayada si qaldan ee ha u qaataan inay tahay fursad oo ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey ay ay ku heli karaan runtii horumar ay runtii intay dhexda xirtaan fursadda ereyga lagu yiraahdo maya ay uga bedelaan sidai ay ku heli lahaayeen haye sababtoo ah waxa waaye albaabo badanaa kasoo xirmaayo laakiin qofka hadduu niyad jabo oo niyaddaadii baabi'iyo waxbana kumuuna yaraysanin marka waxaan rabaa gabdhaha inay niyaddooda xafidaan ilaahay caza wajal ha u xafido iskuna dayaan waayo waxa waaye albaab kastoo kaasoo xirmo experience baa ka helaysaa ma ahan inaad ku feelgarowowdid barnaamijkii madasha haweenka waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa doctor sacdiye siyaad oo ah maamulaha macadka hana academy oo ah macad bixiya koorsooyin waxbarasho iyo xirfado kaleeto horumarneed doctor sacdiye sidoo kaleeta waa aasaasaha macadka sayniska iyo teknolojiyadda farsamada iyo xisaabta oo loo soo gaabiyo stem intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonnana waa sahre cabdi axmed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo waa tahay barnaamijkaasi madasha haweenka intaasi aan kaga gudubno markana dhinacii heesaha ayaan eegaynaa waa iskalaaji
waxay tahay aqonasiib yahow maad samayn markaa dadka nooca badan naqaysay tiri midaan noloshu waxay tahay aqonkaliyaay nabarada waqtiga nitaaqada waan mutee macantabanida jacaylada naafada nabiibkiyo xaasinka u noqon maay ogo kaliyaay nabarada waqtiga nitaaqada waan mutee macantaba nidar ilaa saxiix jacaylada naafada nabiibkiyo xaasinka u noqon maay ogo
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa washington qodobo dhowra ayaa idinku soo maqan oo ay ka mid tahay qalalaasaha waddanka suudaan iyo wararkii ugu dambeeyey sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warbixinno kaleeto balse marka hore qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa bal dib aan idiin maqashiinno mid iyo labo ugu yaraan lix qof ayaa ku dhimatay laba iyo toban kaleetana way ku dhaawacmeen kadib markii baabuur dadkaasi ay la socdeen uu qarax qabsado gobolka shabeellaha hoose weerarkan ayaa waxa uu dhacay subaxnimadii arbacada maanteeta sida v o edu uu xaqiijiyey gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare baabuurka qaraxa u qabsada ayaa marayay inta u dhexeysa magaalooyinka marka iyo qoryooley dadka saarnaa baabuurkaasi ayaa la sheegay in dhammaantoodba ay ahaayeen dad rayida gobolka shabeellaha hoose ayaa ka mid a gobolada ay ku howlgalaan amaba ay joogaan kooxda al-shabaab oo sheegta qaraxyada inta badan ka dhaca soomaaliya meelo badan oo ka mid a qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay goor dambe oo talaadadii shalata in dowladda suuriya ay heshiis la gashay isticmaalka xadka turkiga ee dhinaca waqooyi galbeed ee suuriya xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa soo dhoweeyey isfahamkii shalay ay gaareen qaramada midoobey iyo dowladda suuriya ee ku saabsan sii wadidda isticmaalka lixda bilood ee soo socotay xadka baabulxaawa si markaasi loo gaarsiiyo gargaarada ibni'aadanimo dadka iyagu naftooda la badbaadinaya malaayiinka qof ee u baahan gargaarada ee waqooyi galbeeda suuriya sida uu sheegay afhayeenka qaramada midoobey saraakiisha dabdamiska ayaa sheegay in sagaal meyd ay soo saareen baabuur markii dab xooggan uu ka kacay guri kuwa fasaxa loo taga oo ku yaala dalkaasi faransiiska halkaasoo koob iyo toban qof ilaa iyo haatan lagu laayahay dabkaasi ayaa subaxnimadii aroornimadii arbacada maanteeta ah waxa uu ka kacay magaalada la yiraahdo witsham maamulkana waxa ay sheegeen in gurigaasi oo noocyada cariishka ka samaysan ah ay kireysaan ururada dadka caawiya naafada iyo sidoo kaleeto dadka deegaankaasi u taga fasaxyada si ay shaqooyinka uga nastaan afartan iyo kow qof oo muhaajiriin ah ayaa ku geeriyootay markab kula qalibmay asbuucii hore badda mediterraneanka wakaalada wararka ee anza ayaa werinaysa iyadoo usoo xiganaysa dadkii ka badbaaday godoonka markabkaasi in ugu yaraan afar qof ay ka badbaadeen waxa ayna sheegtay in kooxaha gurmadka ay soo saareen ilaa iyo doontaasi ay saarnaayeen afartan iyo shan qof oo ay ku jiraan saddex caruura dadka ka badbaaday doontaasi ayaa kala ah saddex raga iyo labo dumara oo ka kala yimid dalalka ivory coast iyo guinea kuwaasi oo markii dambe kooxaha gurmadka ilaalada xeebaha ay wareysteen ma aysan caddeen haddii warka ay bixisay anza ee haatan la xiriira labadii markab ee isbuuci hore iyo kan ay leeyihiin wax xiriira kuwaasi oo la sheegay soddon qof sidoo kaleeto in lagu la'yahay warkii dunidana waa naga intaa dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o e da aan ku bilownay qeybaha dambe idaacaddeennae cumar cabdulaahi oo ka mid a soomaali aan badnayn oo degan magaalada london ontaria ee dalka canada ayaa dadka ku cusub magaaladaasi ee soomaalida ay ku jirto ka shaqaysiiya shirkad uu leeyahay oo bixisa adeegyada maamulka iyo nadaafadda cumar oo u warramay wariyaha v o e da ee dalka canada xuseen nuur xaaji ayaa ka hadlay siduu ugu faraxsan yahay taageerada shaqo ee uu siiyo dadka soo galootiga ah horta shaqadayna waa cleaning company iyo property management labadaba waxaan ku bilaabay horta room queen service waa magaca hooyaday waxaan ku bilaabay cleaning service haddan waxaan dhexgeliyey property management iyo junk removal waa companiga ugu horeeya horta kolley london ontario areada haddaan raadana canadana as a two services in one place waa naga waa laba shaqo in hal meel lagu sameeyey waa room queen service companigeena waxaan furnay de two thousand thirteen waa bilaabay alxamdulilah ilaahay xaggiisa nugu waafajiyey alxamdulilah adigu way keep garowen combanigana aad iyo aad buu shaqadiisa insha allah yani u badatay intan sanadkan iyo sanadkii hore qof kastaba daddodoonaya shaqo welcome baan u ahay tiradeen anagu hadda waxaan gaarhnay ilaa dhowr iyo labaatan qof shan iyo labaatan qof oo shaqaala ayga bayihiin soomaali carabay kurdishay waxaa igu jirana hadda colombian baa dhowr qof hadda la shaqeeya
haddana de kolley shaqadina aada iyo aad bay nagu badatay alxamdulilah oo haddana waxaan isleenahayba g t area iyo areada kale wareega oo xaggaas branch ka fura hadduu rabiidmo nagu waafajiyo toronto iyo g t area all of them waata waxaa iga warantaa bal dad badanaa kuu shaqeeyo soomaaliya ay ku jiraan oo sawgalooti u badan maxaa kuugu dhaliyey in dadkan cusub aada fursad shaqo siiso horta qof kastaba la shaqeeya waxaan ku ihahdaa monday wadankan markan imid cidnino kama aq shaqada janska ugu horeeya qofaan la shaqeeyana ilaa maanta si fiican baan isku xiriirsannahay qofku markuu soo dhawaado magaaladan wadankan u imaado ta ugu adag waa shaqa raadinteeda siduu helo mar kastaba janis qofka cusub belt buu igu tahay inan siiyo iyo qofka wadanka jooga waan garanaya oo iska hard bay tahay marmar different language baa jira qof spanish spanish ku hadla ama qof soomaaliya oo ingiriisiga aqaanin ama qof carabiya oo ingiriisiga aqaanin adigu taasi mar kastaba waxaan ku caawin karayo waan ku caawiyaya qof dee isku wadan yihiin ama isku af yihiin ayaan isku xidhaa labada qof saas janson dadkan cusuban siiya taas baa igu muhiimsan qof kastaba insha allah rabbilcaalamiin igu waafajiyo aan ku caawinayo dadka maantan de janis shaqada ka helaan kambanigeenna waa tahay torontaad soo hadal qaaday iyo magaalooyinka ku hareereysan inaad ka fureysaan xafiisya cusub hadda london ontario iyo magaalooyin kale oo u dhowdhow ayaad ka howlgashaan waxaad iga warantaa bal soomaali badanaa degan toronto sidee qaarkood way cusub yihiin dabcan oo wadankii ayay ku cusub yihiin iyo magaaladuba sidee kuwaasi ugu faa'iideyn kartaa iyaguna ay ugu faa'iideysan karaan xafiisyadaasi aada fureysa ee dhanka shaqada ku saabsan horta kolley somaali community mar kastaba waa communitygeena waa garatay bilowgiiba dadka shaqaalaheena ama head officekeena soomaali baa ahaanayaan insha allah iyaguna communityga communityga kolley warbixin ama news ama flyers ama waxay noqotaba waan sameynayna insha allah badida anagu waxaan dhignaa indeed shaqa positionka markaan doonayna haya gareyno shaqaalo waxaan dhignaa facebook waxaan dhignaa k g g mar kastaba dee suurtagal qofku ku raadsado shaqo uu ka faa'iideyn karayo inuu shaqo ka helo ayaan dhignaa iyo word of mount qolley qof qofu yaqaana oo kale marmar kuwan cusub dee kuwaasoo kale marmar dad labanba iska weydiiyaan friend of friends qof kastaba of course taasi wataa ugu muhiimsan walaal inuu qof dee ilaahay nagu waafajiyo janis shaqaa iyo caawimaadaan ku caawino qofka inuu xoogiisa ku shaqaysto taas wallaahi bilaahi maaha business ahaan moraal ahaan iyo iimaan ahaan xagga diinteenna waajib banugu tahay qofa dad qof kale ku caawiya wata cumar ugu dambeyntii waxaad iga warantaa bal dad badana jiro oo cusub oo wadanka ku cusub ka niyijabsan qaabka wadanka iyo shaqooyinkooda wadankan waa timid kambanigan sidan u weynaad samaysay ilaa haddana waxaad ku tala jirtaa inaad sii ballaariso maxaad ku dhiirigelin lahayd dadka ku cusub dalkan horta wadankani canada baa magaca u can everything wadan adag maaha saali qofku moodayey ama dadka ay moodayaan un systemka qofka bartay iyo wadankan waxaad doonsayd ka shaqaysid iyo wuxuu rabo haddaad afgaratid ood garatid waad ka dhexbaxi karaysaa horta afka ingiriisiga marmar dadku ku adag yahay kaasi waxaan mar kastaba dadkaasaan ku ihahdaa iskuul taga qof kastaba inuu dadaalo oo shaqadiisa ku bantado oo noloshiisaasi horta inuu ku ordo taasi waajib nagu tahay
cumar cabdulaahi oo ka mida soomaalida degan magaalada london ontario u warramay wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji ayuu kaasi ahaa ugu yaraan boqol iyo lixdan arday ah oo barta cilmiga caafimaadka oo ka qaxay guryahoodii waxbarasho u taga dalka suudaan ayaa rajo iyo fursado labaad ka helay ruwanda si ay u dhammaystaan waxbarashadooda ardaydaasi oo kuwa wax ka baranaya jaamacadaha culumta caafimaadka iyo teknolojiyadda ee khartuum oo ay gacanta ku hayaan dowladda ruwanda ayaa ku dhammaysan doona waxbarashadooda jaamacadda ruwanda waxayna sheegeen in goobtoodii waxbarashada ee khartuum la qabsaday lagana dhigay xero ciidan wariyaha v o e da ayaa ibraahim xasan daanduray warbixintaan ay qortay v o e da noo soo jeedinaya
dagaalka kadib waxaan ku fikirnay in ardada loo raro meelo kala duwan si ay waxbarashadooda ay u sii wataan oo ay shahaadooyinkooda ku dhammaystaan nasiib wanaag ruwanda aad bay u aqbashay fikradda rarista ardadan sidaana waxaa u sheegtay laanta afrikada dhexe ee v o a ee kigaali doctor susan humayda oo ah guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda aad ayaan uga mahad celinaynaa bay tiri dowladda ruwanda oo albaabka noo furtay u aqbashay ardadeenna caafimaadka jaamacadda oo jirtay toddoba iyo labaatan sano waxay lahayd ku dhowaad toddoba kun oo arday dhammaan kuliyadaha saddex kun oo ka mida waxay ahaayeen arday caafimaadka ka hor inta uusan dagaalku dhicin bishii abril boqol iyo lixdan ka mida ardada caafimaadka ayaa u guuray ruwanda xumeyda waxay sheegtay inay u mahad celinayso kuwa suurtageliyey u guurista ruwanda intii dagaalku socdo dadka way carareen iyagoo raadsanaya cunto iyo biyo laakiin ruwanda wax badan ayay bixisay taasu ah waxbarasho marka dagaalku uu dhammaado waxaan filaynaa in dadku ay dib u dhisaan dalka waxaana filayaa in ardadan caafimaadka ay qalin jebin doonaan waxaynu ku soo laaban doonaan suudaan waxayna qaadan doonaan mas-uuliyadda dhismaha suudaan iyo dhismaha qaranka ayay tiri xumeyda xumeyda waxay sheegtay in ardada ay muujiyeen adkaysi cajiiba iyo go-aan ay kaga gudbayaan caqabadaha ay la kulmeen laakiin sidoo kaleeto wax badan ayay ka filaysaa inta ay ku sugan yihiin ruwanda fariintaan u dirayo ardada waa in tani ay tahay fursad dahabi ah waa inay si adag u shaqeeyaan waa inay bartaan dhaqanka deegaanka waa inay cunaan cuntada deegaanka waa inay ku hadlaan luqadda waa inay qayb ka noqdaan bulshada si ay uga faa'iidaystaan waayo aragnimadaasi ayay tiri xumeyda inkastoo ay jiraan caqabado ardada caafimaadka ee suudaan ma aysan lumin hadafkooda waxa ay sheegeen inay aada uga mahad celinayaan fursadda ay u heleen inay waxbarashadooda ay ku sii wataan aynu ku dadaalayaan sidii ay dhakhaatiir u noqon lahaayeen qaarkood waxay rajaynayaan in ay ku laabtaan suudaan si ay gacan uga geystaan dib u dhiska nidaamka daryeelka caafimaadka dalkooda yaasiin kalfalla waa arday dhigta fasalka afraad ee jaamacadda waxa uu sheegay in uu ka mahad celinayo fursadda oo uu sii wadan karayo shahaadada caafimaadka balse uu weli aada uga xun yahay waxa ka dhacaya dalka waxaan jeclaan lahaa buu yidhi in aan uga xer qaato oo aan idhaahdo allah u naxariisto kuwa naftooda ku waaya dagaalka waxaan rajaynayaa ilaahay idankii in dalkeennu mar kaleeto uu nabad helo waxaana khilaafa oo sidaas u sheegay v o e da isagoo intaasna ku daray in dib u dejintu ay tahay mid taariikhi ah oo bahda caafimaadka suudaan aanay laabi doonin saraakiil ayaa sheegtay in boqol iyo lixdanka arday ee suudaan ay ruwanda joogi doonaan muddo siddeed bilooda waxay haystaan ardadaasi afar bilood si ay u dhammaystaan sanadkooda afraad kadibna waxa ay ku qaadan doonaan imtixaanka halkan oo isla markiiba ay bilaabi doonaan sanadkii ugu dambeeyey
warbixintii ee qortay v o e da uu nala socodsiinayay ibraahim xasan daandurey ayay taasi ahayd markana dhegeystayaal waxa aad kusoo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
meelo badan oo ka mida gobollada dalka iyo duleedka magaalada muqdishoba waxaa sannadihii ugu dambeeyey soo buuxdhaafiyey qoysas fara badan oo barakacayaal ah kuwaas oo guryahooda uga soo hayaamay sababo la xidhiira colaadaha iyo abaaraha dalka ka jira qoysaskan ayaan haysan gebi ahaanba waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha aadanaha haddaba sidee wax loogu qaban karaa barakacayaasha dhibaataysan yayse saaran tahay mas-uuliyaddaasi waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya maxamed ismaaciil oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada kaxda ee gobolka banaadir iyo cabdifataax ibraahim oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya maxamed ismaaciil waxaa weeye barakacayaalka soomaaliyeed waxaa mas-uul ka ah hadday caasimadda tahay iyo hadday maamul goboleedyada tahayba dowladda soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada ayaa mas-uuliyad buuxda ay ka saaran tahay iyagaa mas-uul qaranka ka iyagaa shacabka soomaaliyeed mas-uulka iyagaa u dhaartay dhammaan dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba hadday baahi tahay iyo hadday caafimaad tahay iyo hadday waxbarasho tahay iyo hadday amni tahayba dowladda soomaaliyeed baa ka gaar ahaan dadkan tan tabarta yar ee barakacayaalka ee dalka gudihiisa ku barakacay ee haween iyo caruur iyo dad masaakiina leh mas-uuliyaddooda si gaara waxay usii saaran tahay dowladda soomaaliyeed dadkaasoo runtii la odhan karo soddonkii sane ugu dambeysay maaragtay gudaha soomaaliya ku dhex barakacayay baahidooda siday ahayd loogamana jawaabin loogamana turjumin hadday deegaan tahay iyo hadday caafimaad tahay iyo hadday nolol tahayba ma aysan helin xaqiiqdu waxaa weeye qaranka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyaha dowladda soomaaliyeed baa mas-uul ka ah dadka waxbarashadooda iyo noloshooda haye cabdifitaax
saaxiibkay guddoomiye maxamed ismaaciil waa salaamayaa sidoo kale bahda v o e da waan salaama aragtida saaxiibkay mid ka duwana aniga qaba dowladda federaalka soomaaliya dadaal uma yaro markii loo eego caawinaada ay u sameysa dadka barakacayaasha ah sidoo kale waxaana la dafiri karin oo indhaha laga qabsan karin in dowladdu ay cusub tahay muddadaas dowladda ay shaqeynayso markii la fiiriyo iyo waxay la soo kabsatay oo ahaa markii ay dowladda imaataba in wadanka macluul fara badan ay ka jirtay dadka barakacaya ay aada u tiro badnaayeen dowladduna ay cusbeed dowladdu dadaalkaay sameyn karta waxaa ahayd ugu horeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu markiiba magacaabay ergey gaara u qaabilsan arrimahaas bini-aadanimada iyo gargaarka ergey shaqo fiican uu qabtay intaasi dowladda karaankeeday ahayd dadaalna uma yaraan isleeyahay waxa keliya loo baahanyaa waxay ahayd in bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda ganacsatada ilaah subxaana watacaala dhaqaalaha fiican uu u dhiibay inay ayagu dadkooda gargaaraan oo dadku ayagu isgarabsadaan maxamed ismaaciil waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay cabdifataax adiga maxaad ku sababeynaysaa in dowladdu ay ka gaabisay waxuqabashada dadka barakacayaasha ah waxaan ku sababeynayaa xaqiiqdii inay dowladdu aysan sidii loo baahnaa aysan u manajgaraynin tu hori iyo tu dambaba dadkan barakacayaalka ee dalka gudihiisa ku barakacay ee soddonkii sane ee ugu dambeysay caasimada gudaheeda oo ugu xooga badnaa oo ilaa shan boqol ilaa lix boqol oo qoys ay taagan yihiin sanad walba inay wax ku soo kordhaan ma ahaan inuu barakicii maalinba maalin ka dambeysana ku soo kordho kuwii horena la maarayn waayay waa nasiib daro dowladdu si kasta ha u tabar daraato waqtigeedu ha koobnaado soo kabashaha ku jirta laakiin dadka mas-uuliyadiisa iyadaa qaaday inay dadka barakacayaalkaa ee madaxtooyada iyo baarlamaanka hoostiisa daadsan ilaa sayidka ilaa iyo meesha la yiraahdo gobolka shabeellada hoose iyo gobolka shabeellada dhexe inta u dhaxaysa daadsan inay soddonkaa sano ee isdabajooga wax kusoo kordho maahaane aan yacnihii maarayn saxa aan loo helin oo ama aan dibidejin loo samaynin ama dalkoodiibay joogaan dalka ay joogaan laftiisa aan dibidejin loogu samaynin oon laga saarin barakacanimada ayaan isleeyahay waa maaragtay waa maarayn la-aanta shacabka soomaaliyeed bay haddaba ku dhex nool yihiin ama ha ka dhex tuugsadeen ama dharka ha ka dhaqdeen ama iyaguba wax iska soo ururiyeen laakiin marka la yidhaahda maaraynta dowladnimo khaasatan gobolka banaadir oo ay culayska ugu badan uu saaran yahay waxaan leeyahay xataa haddii cid lagu dhowrayana gobolka banaadir unbaa lagu dhowraayo dowladda dhexe ma maarayso cabdifataax haddii aad sharaxdo maxay yihiin waxyaabaha aad tilmaami karto ay dowladdu u qabatay dadka barakacayaasha ah waxaan ku sababeynayaa sidaa la socotid aan horan aan u sheegay dowladda iyadoo cusub ayay la kowsatay dhibaatooyinkaas jiray dowladdu kheyladhaan xoog badan ee dirtay oo international communitiga loo diray sidoo kaleetana dadka soomaaliyeed waxay ugu baaqday in sida ugu dhaqsiyaha badan dadkaaseeta loo gargaaro dowladdu marka waxaad moodaa inta karaankeeda ahayd iyo doorkii loogu baahnaa intaba inay ayada kasoo baxday intaas marka waxa weheliye waxaa loo baahnaa dadka kaleeta ee ganacsatada iyo dadka kale soomaaliyeed ee waxheysto ayagaa laga rabay doorka kaleeta inay la wareegaan oo ay dadku bilaabaan inay is abaabulaan oo la sameeyo goobo ay dadku iskugu yimaadaan oo dadka lagu caawinayo marka waxaad moodaa dowladda doorkeeda ayada inay kasoo baxday laakiin gabaabsi uu yahay midka laga rabay dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka ganacsatada soomaaliyeed oo ayaga la rabay inay waqti badan geliyaan islamarkaasina si fiican iskugu taxluujiyaan siday ugu qeyb qaadan lahayn siday u caawin lahayn dadkaaseeta soomaaliyeed ee barakacayaasha ah waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo maxamed ismaaciil xalka waxaa laga sugayaa qaranka soomaaliyeed ayaa shacabkiisa laga rabaa inuu wixii xal ah iyo wixii maslaxo ah uu ku hogaamiyo xalka waxaan u arkaa ummadda soomaaliyeed ee la qabsatay soddonkan sano mustaqbal la-aanta caafimaad la-aanta nolol la-aanta maaragtay hoy la-aanta intaasoo dhan mustaqbalkoodii uu baabaay ee jiilba jiilka ka dambeeya oo ninka hadda soddon jirka ah ead arkayso inuu maaragtay dalka gudihiisa uu intaa barakac ku dhex yahay aad arkayso mustaqbalkiisii meel kale u raadsadana aan haynin xalka dhabtaa waxaa laga rabaa qaranka soomaaliyeed inuu xal dhaba u raabiyo dadkaas xalkaasi marka wuxuu noqon karaa laba arimood buu noqon karaa in dadkaasi meelihii ay kasoo barakaceen lagu celiyo oo kii beera ku lahaana beerihiisii iyo meelihii u ka yimid ee uu yiqiinay ee ama beer ka fulan jiray ama uu xoolo ku lahaa dib loogu dhaqan celiyo oo dib loogu celiyo waa xal in ay noqon weydo oo meesha ay ku soo barakacaan ee dalka soomaaliyeed gudihiisa inta lagu daagaameeyo oo wixii lagu tari karo oo xagga caafimaadkii iyo xagga hoygii iyo xagga waxbarashadii lagu siiyo in barakacanimada laga saaro labadaasa xalku noqon karaa cabdifitaax dhinacaaga xalku muxuu yahay xalku waa in dadka soomaaliyeed ay u gurmadaan dadkaaseet walaalahooda ee barakacayaasha ah sidaa la soconno dhaqankii suubanaa ee soomaalida lagu yaqaano waxay ahayd inay dadku ayagu isku naxariistaan iscaawiyaan isgarab istaagaan marxaladaha adag marka lagu guda jiro marka in dadku soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay ayagu iscaawiyaan oo dadkaaseet walaalahooda ay dhibaataysan sidii loo garab istaagi lahaa in ayaga wakhti ku bixiyaan waxaan aaminsanahay haddii doorka dadka soomaaliyeed la helo in la iskaga filnaan karo xaaladda iyo marxaladda hadeertaan jirto sidoo kaleeto xalka labaadna waxa uu yahay in dowladda soomaaliya ee ka shaqayso sidii barakacan soo noqnoqday oo in badan soo noqnoqday xal waaro loogu gaari lahaa intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen maxamed ismaaciil oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada kaxda iyo cabdifitaax ibraahim oo ka tirsan aqoon-yahanada magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa doodaasi gaaban magaalada muqdisho noogu soo diyaariya halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda markana bal aan soo qabto qodobadii wararkeena ugu waaweynaa inta dhinaca heesaha aanan gelin afartan iyo kow qof oo muhaajiriina ayaa ku geeriyooday markab kula qalibme isbuuca badda mediteraneanka wakaalada wararka ee anza ayaa sheegtay iyada oo soo xiganaysa dadkii ka badbaaday gadoonka markabkaasi ugu yaraan afar qof ayaa ka badbaaday waxaana ay sheegeen iyagoo la hadlaya kooxaha gurmadka in afartan iyo shan qof ay saarnaayeen doontii ay la socdeen oo saddex ka mida ay caruur ahaayeen saraakiisha dabdamiska ayaa sheegay in sagaal meyd ah laga soo saaray burburka dab xoogan oo ka kacay guri fasaxa loo tago oo ku yaala bariga faransiiska halkaasi oo koob iyo toban qofna lagu la-yahay dadka subaxnimadii arbacada maantaita dabkaasi uu ku qabsaday magaalada watsburg ayaa waxaa la sheegay in gurigaasi cariishka ay kareysteen islamarkaasina ay qaarkood ahaayeen dadka caawiya dadka naafada ah waxaana la sheegay in in ka badan toban qof la la-yahay dadka waxyeeladu ay soo gaartay waxay isugu jiraan shaqaalihii iyo dad goobtaasi joogay qaramada midoobay ayaa sheegtay goor dambe oo talaadadii ah in dowladda suuriya ay heshiis la gashay isticmaalka khadka turkiga ah ee dhanka waqooyi galbeeda suuriya xogayaha guud waxa uu soo dhoweeyey isfahamkii shalay ay gaareen qaramada midoobey iyo dowladda suuriya kaasi oo ku saabsanaa sii wadista isticmaalka lixda bilood ee soo socota ee xadka baabulxawa si markaasi loo gaarsiiyo gargaarada bini'aadanimo oo nafta lagu badbaadinayo malaayiin qof oo u baahan gargaarkaasi oo ku dhaqan galbeedka wadanka suuriya sida uu sheegay afhayeenka qaramada midoobay farxaan xaaq markaasi oo uu soo saaray war qoraal ah dhegaystayaal warkii dunida oon ku celiyay waa naga intaase markana dhinacii heesaha
Cairo bari magaalada soo boqorad joogto iyo dahab lamboodo bidicdii haweenkiyo iyo dhammeeyo tima boqontaa joogo baalgoray laamoodo baarkana casaankii bidix midig isgaaro buuxad lagu xiideeyo barku seexanayso barkanaysa qaaro ahuwanaysa baalo ayagu beertilaasho ugu seenay maanbaran bishoy sidee tahay aniga iyo geerluda iskumana soo bixin Solbarigadaydi iyo bilaashadeedii bundraayarte beladu weyn ku taale iyo moota guudkood bartankeeda mahay sawbixiisa weeye walamaanu dhigano korku jooginayaran sawbixiisa weeye walamaanu dhigano korku jooginayaran sawbayd go'aygii sawbayd go'aygii kayguma bishaarayn maanta la baxayaa bulshadii ma yaran maanta la baxayaa bulshadii ma yaran sawaabisteeyo socod beegsan maaye inaaba jacaaw ibaxna shamaana sawtaliye baaso
codkaasi baxsan ee xasan aadan samatar iyo heeskii beledweyne ayaan idaacaddeenna ku soo gebagabeynaynaa waa sahre cabdi axmed iyo bahda v o edo ila intaynu mar kale ismaqli doonno sidaas iyo nabadgelyo
waanu warmoogi daydima beenay solbadiba kooxdii goortay bareedhe baabuurkii fuule annabaa kaban